children, wishing that you will have an amazing two.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington waa subaxnimo talaadaha bisha novembarna ay ku beegan tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baabi'yey xerar ay hore u soo saartay dowladdii isaga ka horraysay
marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilaawday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handalgaraynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga samayn karo dagaalka si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahla loogu xaqiiji karo waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku samayso qorshaha dagaal ee ay abaabushay qorshaheeda ay fadhiisido khubaro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo
waa warbixin ka hadlaysa booqashadii uu madaxweynaha soomaaliya dhowaan ku tagay gobollada dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto dagaalka lagula jiro al-shabaab idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan dalalka masar iyo turkiga oo ka shaqaynaya sidii ay xiriirkoodii caadi ugu soo celin lahaayeen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal intaas oo idil waxaa ka horeynayase warkii dunida ee ku soo dhowaada shaqaalaha gurmadka ayaa baadigoobaya dad ka badbaaday dhulgariir xooggan oo ku dhuftay jasiiradda java ee dalka induneisiya shalay waxaana ku dhintay ugu yaraan iyo labo qof boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhulgariirku uu waxyeeleeyey islaamar ahaantaasina uu dumiyey dhismayaal badan gudoomiyaha galbeedka java ridwaan kamil ayaa sheegay in in ka badan kun oo qof oo guryahoodii si weyn u burburay loo daabulay xarumaha dadka deegaankaasi laga saaray kamil ayaa sheegay in maadaama dhismayaal badan ay dumeen laga yaabo in dhimashadu ay korodho waxa uu tilmaamay in ugu yaraan qof ay dhaawacmeen maadaama ay weli jiraan dad badan oo ku go'doonsan goobta waxaan u malaynayaa in ay dhaawacay dhimashada sii kordhi doonto wakhti kadib ayuu yidhi kamil oo warbaahinta la hadlay hay-adda caalamiga ee tamarta nucleerka ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay baaritaano ku samayso xarunta tamarta nucleerka ee zebregia ee dalka ukrein kadib markii laba maalmood oo duqeymaha ay ka socdeen aaggaasi oo ay soo cusboonaysiisay walaaca laga qabo musiibada ka dhalan karaysa goobta weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay aagaarka warshadda tamarta nucleerka ee ugu weyn yurub waxaa ka mid ahaa sida ay sheegtay hay-adda i a e a in in ka badan tobannaan qarax ay aaggaasi ka dhaceen axaddii inkastoo aysan jirin saameyn toosa oo ku saabsan badbaadada nukleerka iyo hababka amniga ee muhiimka ee warshadda duqeymaha ayaa si khatar ah ugu soo dhowaaday aaggaasi ayuu yidhi gudoomiyaha agaasimaha guud ee i a e a rafael garosi isagoo intaasi ku daray in uu yidhi waxaanu ka hadlaynaa waa mitir ma ahan kilomiter meelaha u dhowdhow ee ay qaraxyadu ka dhaceen ee duqeymuhu ay beegsadeen ayuu yidhi qof kasta oo duqeymo ku haya warshadda korontada nucleerka ee zebregia wuxuu qaadanayaa khataro aada u waaweyn wuxuuna ku qamaaraya nolosha dad badan ayuu warkiisi sii raaciyey ukrein iyo ruushka ayaa marar badan midba midka kale ku eedeeyey duqeymaha ka dhaca agaarka warshadda korontada iyadoo uu socday dagaalka ruushku bilaabay dabeeqadii bishii februari markii duulaan wadankaasi uu ku qaaday wadanka dariska ay yihiin ee ukrein warkii dunida dhegeystayaal waa nageyntaa subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu baabiiyey saddex reer oo dhammaadkii laba kun iyo labaatankii uu saxiixay madaxweynihii isaga ka horreeyey mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sidoo kale xukuumadda u soo jeediyey in ay soo magacoodo guddiyada doorashooyinkii kan xuduudaha oo laba ka mid ah xeerarka ulaalay ay quseeyeen dowladda xasan sheekh ayaa waxaa horyaala inay ka shaqayso sidii muwaadiniinta soomaaliyeed u codayn lahaayeen doorashada soo socota taasoo aan dalka ka dhicin wakhti dheer wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku baabi'iyey saddex xeer uu horay u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyey kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii diseembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar afartan oo ku saabsanaa ansicinta sharciga wax kabedelidda qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya iyo xeer lambar afartan iyo laba oo isagana quseeya sharciga wax kabedelidda qodobka tobanaad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar afartan iyo kow oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hanaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa horyaala in waddanka ay gaarsiiso doorasho shacabku ay go-aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamanka soo socda taas oo wax ka badan konton sano aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka geeska afrika waana mid ka mid a shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in lasoo dhiso sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinnimo ee soomaaliya waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kale toddobaadkii hore madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu socdaal ku tegay gobolada dhexe waxaana uu booqasho ku tegay gobolada galgaduud iyo hiiraan halkaas oo kula dardaarmay ciidankii halkaasi joogay dardargelinta dagaalka looga soo horjeedo kooxda al-shabaab haddaba aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay arrintani u arkaan iyo doorka ay ka qaadan karayso arrintaasi socdaalka madaxweynaha howlgallada ciidanka ay wadaan ee ka dhanka al-shabaab wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ku faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho ku tegey deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalada looga soo horjeedo ururka al-shabaab haddaba booqashada madaxweynaha maxay ku soo kordhin kartaa howlgallada ka dhanka al-shabaab cabdirasaaq axmed maxamed jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya xasan kaafi waxaan rajaynaa madaxweynaha waan la wada soconnay safarkii dheeraha uu soo maray oo uu ka bilaabay maxaas ka tirsan gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo degmooyin kaleente oo ka tirsan wabxa iyo oo galmudug ka tirsan wabxa iyo wasili uu isu soo maray dhiirigelin keliya ma aheena talo iyo go-aamo badan oo aan rajaynayna madaxweynaha inuu la gaaray qabaa'il badan oo ama ka maqnaay ama dhankooda sabab kastaba ha jirtee dagaalka uga maqnaay oo usbuucii lasoo dhaafayna dagaalka siisaba ilaa xadda u istaagay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha in ay uu ku qanciyey qabaa'ilka ka maqnaan ina dagaalka inay soo galaan khaasatan waxaan ogahay gobolka hiiraan galbeedkiisa in madaxweynahan uu ku dhawaaqay ayagana awalba ay diyaar u ahayn laakiin ciidamada iyo qaybtooda waxooda sugahay marka waxaan rajaynaynaa dhammaan qabaa'ilkii ka maqnaayna inay toos u geli doonaan dagaalka hadduu ilaahay ku diidin maalmaha soo socdane dagaalku toos u bilaabmi doono sidoo kale bashiir xuseen gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in si howlgalladu u guulaystaan loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha dagaalka ee xilligan dowladdu waxay ku baaqday oo madaxweynuhu markii la doortay iyo kadibba uu ku celceliyey inuu dagaal saf ballaarana ku qaadayo al-shabaab dagaalka ha la galo sidee loo dagaalgelayaa yaa hogaaminaya dagaalka waxa dagaalku u baahan yahay ee aan ognahay ee dhaqaala leh ee qalab ciidan leh ee ciidan xoogle leh ee talis iyo isku xir iyo xiriir leh ee kala dambayn leh ee dhaawacu u baahan yahay daryeel ee ciidamadu u baahan yihiin howlgelin iyo isla xisaabtan iyo maamul hufan waxaasoo dhan meel lagu soo bandhigay meel looga shiray meel awaamir iyo go'aamo lagu kala qaatay ma hayno marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilowday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handalgaraynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga samayn karo dagaalka si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahla loogu xaqiiji karo waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku samayso qorshaha dagaal ee ay abaabushay qorshaheeda ay fadhiisido khubaro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in booqashada madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay jiidda hore dagaalka ay dhiirigelin u tahay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyo ciidamada dowladda sida uu ku waramayo ibraahim xabeeb nuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray madaxweynaha safarkiisu marka koowaad waa taliyihii ciidamada qalabka sida waa hogaankii ummadda soomaaliyeed hadda mar hadduu asiga dhex istaagay waxay macnaheedu tahay dagaalka asigaa hogaaminaya asiga ayaa ciidamadii iyo mataqaanaa shacbigii iyo intii kacdo o dhan hogaaminayo waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ummadda soomaaliyeed in lagu garab istaago gaar ahaan maamulada aysan weli ka bilaaban halganka inay u istaagaan oy garab istaagaan ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii cismaan maxamed baynoos oo ka tirsan waxgaradka magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan safarka madaxweynaha uu ku tegey gobollada dhexe iyo waxyaabaha uu ka bedeli karo dagaalada lagula jiro ururka al-shabaab waxaan u arkaa safarka madaxweynuhu uu gobollada muxuu ahaa dhexe ku marayo mujtamaca soomaaliyeed inuu ku dhiiri gelinayo iyo ciidanka soomaaliyeed ma garanaysaa mujtamaca ka dhiidhiyey dhibaatada dadka shacabka lagu hayo ku laasimatay dilka iyo dhaca iyo cadowtinimada iyo muxuu ahaa sida aan muxuu ahaa diinta muslimka waafaqsanayn loola tacaamulayo lagana been sheegayo diinta muslimka arintaas ayadaa waxaan u arkaa mujtamaca soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeedba inay dhiirigelin u tahay waqti dhowna laga muxuu ahaa guulaysa doono shabaab iyo inta sixun waxdoonka ah oo dhan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxtooyada dalka masar ayaa sheegtay in laga shaqaynayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya dalalka masar iyo turkiga kadib markii arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii shaashadaha caalamka laga daawaday hogaamiyaasha labada wadan ee dalalka masar iyo turkiga ee cabdifatax asiisi iyo rajab tayib ordowan oo isasalaamaya xili ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee dalka qatar uu martigelinayo haddaba sidii uu xiriirka labada dal ahaa iyo caqabadihii hortaagnaa iyo sida loo soo celin karayo ayaa warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a dalka masar xuseen cismaan saxnuni madaxtooyada masar oo ka hadashay salaanta iyo isgacanqaadka dhex maray madaxweyne cabdulfataax asiisi iyo madaxweynaha turkiga rajab tayib ordogan ka hor furitaanka cayaaraha koobka adduunka ee dalka qatar ayaa madaxtooyada masar sheegtay in lagu xaqiijiyey mudnaanta uu leeyahay xiriirka labada dal bayaan ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in labada dhinac waa asiisi iyo ordogan ay isla xaqiijiyaan xoojinta xiriirka labada dal afhayeenka madaxtooyada dalka masar basaam raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen in arrintani bilow ay u noqoto horumarinta xiriirka labada wadan dhanka kale madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay goorsii horreysay oo shalay ah in salaanta iyo isgacanqaadka dhex maray isaga iyo asiisi in ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu hagaajinayo xiriirka labada dal isaga oo intaa ku daray in tallaabooyin kale ay xigi doonaan madaxweyne ordogan ayaa caddeeyey in dowladdiisa ay ka codsanayso dowladda masar keliya in ay beddesho qaabka ay u wajahayso xaaladda turkiga ee badda mediteraneanka waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters labada madaxweyne oo asiisi iyo ordogan ayaa markii ugu horeysay isgacan qaaday isna salaamay kadib khilaafkii soo dhex galay labada dal oo muddo sannado ah socday ayadoo uu goobjoog ka ahaa amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed oo ka qaybgelayay xafladda furitaanka ee koobka adduunka haddaba muxuu ka dhigan yahay kulanka salaanta ah ee dhex maray madaxweynayaasha dalalka masar iyo turkiga su-aashaasi ayaan weydiiyey shaah abakor caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe markii uu soo dhammaaday shirka labaatanka dowladood ee adduunka ugu dhaqaalaha badan kaasoo ka qabsoomay dalka indunuusiya gaar ahaan jasiiradda quruxda badan ee baali runtii waxaa ka timid saxasaxa siyaasadeed oo wanaagsan una dhaxaysa dalka turkiga iyo masar madaxweyne erdogan oo shirta raa-iid barta ku qabtay khamiistii ayaa wuxuu yidhi siyaasaddu cadaawad iyo khilaaf waarta midna ma leh markaa runtii kulantidii xalay toole sawirka labada madaxweyne ee erdogan iyo alsiisi waxaad moodaa in ay hadalkaasi halkudhig u yahay waxaana runtii miradhal wanaagsan ka muuqda wadahadaladii udhexeeyey labada dhinac oo muddadii ugu dambeysay wadahadal badan uu labada dhinac u socday islamarkaana dalka qatar ay u kala dabqaadaysay xiriirka labada dal ayaa aada u xumaa tan iyo sanadii labada kun iyo saddexiyo tobankii balse labada dal ayaa markii dambe wadahadallo sahmin ah ku yeeshay magaalada kaahira bishii meeya sanadii labada kun iyo koo iyo labaatankii bishii juulaay ee la soo dhaafay madaxweyne ordogan ayaa ku dhawaaqay in aysan jiri doonin sabab caqabad ku noqon karta in la hagaajiyo xiriirka labada dal shaah caydiid ayaa mar kale sharaxaya tallaabooyinka xiga oo ay qaadi karaan labada dal waa masar iyo turkiga si xiriirka labada dal u noqdo mid caadi ah almaqriisi oo ah taariikhyaha weyn oo u dhashay dalka masar ayaa wuxuu ku tilmaamay xidhiirka labada dal inuu yahay ulya diirkeed oon weligeed kala maarmin sidaa awgeed marxaladda soo socda xidhiirkooga waxaa xoojin karaa inays afgarad ka gaaraan arrimo waaweyn oo isku hayaan waxaa ka mid ah arinta libiya sideen la wada socno labada dowladood labada xukuumadood ee dalkaa ka wada jira ayay kala taabacsayn islamarkaana marar fara badan uu dagaal dhex maray si indhaaragtiyanaya labada dowladood uu libiya ku dhex maray islamarkaa libyana muhiimad gaara u leedahay dhaqaale ahaan istaraatiijiyahaan labada dhinac marka inays afgarad ka gaaraan arrimaha libiya arinta labaad ee muhiimka ah ay u baahayiin inay xidhiirkoogana xoojin kara waxaa ka mid ah inays afgarad ka gaaraan shidaalka badda cad taasoo aynu ogsoonnahay masar iyo turkigu arrimaha isku khilaafsanaayeen inay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku dhawaaqday mar sii horeysay in la bilaabay wareegii labaad ee wadahadallada loogu diyaargaroobayo sidii loo caadiyeen lahaa xiriirka labada dal ayadoo danjire xamdi looza wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka masar uu booqasho ku tegay magaalada ankara toddobada iyo sideedii bishii sebteembar ee sanadkii hore xuseen saxnuuni v o a kahira
xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeegaanka soomaalida ayaa qabtay kulan looga hadlayey sidii daraasaad loogu samayn lahaa roobabka dayrta ahee deegaanka ka da-ay kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ah hay-adaha caalamiga ee gobolka ka howlgala iyo xafiisyada dowlad deegaanka xafiiska maareynta wadashaqeynta laleh warkan waxaa jigjigo ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata deegaanka soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyaa daraasaadka la xidhiidha dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobolada degmooyinka deegaanka haddaba xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladyaanka soomaalida ayaa kulan looga hadlayay daraasaad lagu samaynayo roobka dayrta sida uu uga da-ay deegaanka soomaalida u qabtay hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah waxaana kulankan howlwadeennada daraasaadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabkii ay daraasaadkooda u noqon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku salaysan islamarkaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladyaanka soomaalida bashiir xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasaadkani lagu soo ururin doono xogo buuxa oo markaasi ku saabsan roobabkii dayrta meelaha ay ka da-een iyo goobaha uuna ka di'inba si markaasi looga diyaar garoobo islamarkaana qorshe loo sameeyo daraasaadkan in la qabto runtii ahmiyad ballaaran bay leedahay ahmiyaddu waxaa weeye maadaama dadkeenu boqolkiiba siddeetan dad xoola dhaqate ay yihiin kuna tiirsan kolba sidii roobabku u da-aan waayo xoolo dhaqashadu waxay ku xidhan tahay biyo iyo baad inuu helo biyihiiyo baadka aan deegaankeennii dal ahaan isticmaalana waa wax ku xidhan dhibicdaa ilaahay uu cirka ka keenayo iyo kolba sida ay ay u da-do iyo saameynteeda xaaladda isbeddelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karnaa afartii roob ee lasoo dhaafay ama labadii sane ee lasoo dhaafay abaara isdabajooga iyo roobabkii oo sidii ilaahay looga bartay aan u diin marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii da- ee dayrta ahaa baaxaddiisu intay la ekeed iyo saamayntiisa iyo haddii ay jiraan meela baahiya gaar ah laga filayo inay ka ka dhacaan bilaha soo socda lixda bilood ay soo socota si loogu diyaargaroobo in haddii lacalla culeysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaargaroobi lahaa dadka loo caawin lahaa marka waxa ugu muhiimsan waxaa weeye xaaladdu siday tahay in lasoo dirto xog dhaba laga keeno dadka iyaga inaan hafarna maaha maxamuud sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladyaanka soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayey daraasaadka xilli roobaadka dayrta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka waxaan iskugu nimaadnay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka deyrta oo ka qabsoomaya dhammaan kuwii tobanka gobolee deegaanka waxaa si gaara loo tegi doonaa labayo labaatan degmo oo laga xushay gobolada degmooyinka marka qaabkan ku xulanaya waxa weeye baahida hadba siday roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya waxaa kaloo loo xulanaya habnololeedka bulshada degmooyinku waa israacaan bostral iyo agrobostral liverood habnololeed bay isku raacaan marka qaabka ayagoo isku raacayaan baa laga duulayaa yaa yaa loo xushay waxaa kasoo qayb gelaya saaka kulankan aan degmo aan ku siinano xubnaha howlwadeennada ee shaqada baxaya dhammaan xafiisyadii dowladda ee bahwadaagta aanu nahay iyo hay-adaha ka howlgala deegaanka way wada joogaan wayna ka qayb qaadanayaan daraasaadkan daraasaadkan wuxuu socon doonaa muddo shan iyo toban cisho ah oo gobolada degmooyinka lagu tegi doonaa xogtana lagu soo ururin doonaa dhankiisa cabdi axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladyaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay kulanka maanta waxa weeyaan waa kulan muhiima waxaa loo dirayaa dhammaan gobolada iyadoo loo eegayo laaflahuuryada ay habnololeedka goboladu maadaama ay kala duwan yihiin deegaanka waa toddobiyo toban laaflahuud iyadoo toddobiyo tobanka laaflahuud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo diraya deegaanka waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xaggii daaqa xaaladda daaqu nooca uu yahay biyaha qaabka uu yahay haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda arday ka baxday oo biyolaanta iskuuladii ay u xidhmeen hadday jirto caafimaad daro hadday jirto habloleedka nolosha dadka fuudhka cuntada cuntada hadday beerihii soo go-een hadday beerihii xumaadeen statuskaas ayaa lasoo ogaan doonaa markii lasoo ogaado waxaa la qori doonaa riborti ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahanayaasha waxaa lasoo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto lixdan bilooda soo socota ayaa lasoo saari doonaa tirada baahanayaasha deegaanka lasoo saari sidoo kale waxaa lasoo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta waxbarashada ka jirta biyaha ka jirta sidoo kale beeraha ka jirta ayaa lasoo saaray xoolaha ayaa lasoo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta xagga caafimaadka hadday noqoto xagga daaqa hadday noqoto iyadana waa lasoo ogaanayaa waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu lixda bilooda soo socda riboortiga iyagoo ka duulaya sida ay interfetion ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyinka jirta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
aad buu mahadsan yahay gaataa dhegeystayaal markana aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa si habsamilaya uga soconaya wadanka qatar oo ilaayo hadda guruubyada a iyo b ay dheleen maalinta britana oo maanta weeyaane ay kulamo kale ay dhici doonaan si iyo kulamo kale oo ay sidoo kale gruupka d ay ka midka yihiin ha yeeshee xulka dalka senegal iyo netherlands oo ciyaar xiise badan ciyaaray ayaa ciyaartoodii waxa ay laba gool iyo waxba ku awodronaaday xulka dalka netherlands oo senegal ayaa loogu awodronaaday qeybta dambe ee ciyaarta ayaa laga dheliyey labada gool senegal gaar ahaan shantii daqiiqa ugu dambeysay ee ciyaarta weliba ciyaartaasi waxa ay qeyb ka ahayd gruupka a oo hore ay u ciyaareen dalka ecuador iyo sidoo kale qatar b ingiriiska ayaa lix gool iyo laba kaga adkaaday iiraan maraykankuna waxay gool gool isla dhaaf waayeen wallis waxaa maanta dheeli doonaa gruupka c oo kulanka ugu soo horeeya uu dhici doonaa ay dhex mari doonaan kooxaha argentina iyo sacuudi arabia mexico waxay la dheeli doontaa poland gruupka d denmark waxay la dheeli doontaa tunisia isla gruubkaasi france waxa uu la dheeli doonaa australia natiijooyinka waxyaabaha kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha dhegeystayaal hase yeeshee dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanada kaltun bacdo ayaan idin soo qabanayaa tahay fanaanada kabtumbacada ayaa heestaas ku luuqaynaysay waxaana gabagabay u ahayd idaacaddeenni saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo Parpartana di